waxaa meesha uu imika inoo sheegayaa matnigana inay ciladu gasho saa ay sanadkaba u gasho ciladii matnigana misaal waxay ugaba dhigeen xadiidka kuga yimi qiraa'ada basmalada anfinteeda xadiidku sheegayaani horta waxaa jira xadiida saxiixa labada saxiix kuba sugan oo anas xadiidkiisii ah oo uu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ya abibakar iyo cumar bal ama cusmaanna raaca ma dee kollay riwaayaadka cusmaanna raaciba ayaan ku daba tukaday oo fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin kollay waxaan dee bilxamdu oo leeyahay bajaarayna way jirtaa waa xila de waa xaaladii ka xikaayadii laftigu su ahaan bal taasay ku bilaaban jireen oo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka waxa laftigaasi saykay u jeedaan maaha ciladan imika uula jeedo waxaa markaas saxiixa muslim riwaaye uu isagu u gooniya dhacday dee qolooyin kale ayahay laba wadaagsadeedna bukhaari yaanu la wadaagsaninbe oo intaa la socotay oo raacday falam yakunuu yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim fii awali qiraa'atin walaa fii aakhiriha waa lafdigaas saxiixa muslim kuba sugan anas baa laga warinayay anasna qataada ka warinayay qataadana awsaaci imaamkii macruufkaabaa kaba wariyey laakiin kitaabo iyo mukaatabo iyo qorid uu usoo qoray ayuu kaga wariyey bal markaasin dee haddaba awsaacina waliid ibnu muslim baa kaba warinayay xadiidkaasba weeyo waa lafdigaas oo lafdigaasi lafdigani muxuu keenaya marka la eego qolooyinka xadiidka kale intiisa kale kuwa magacownaa dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo bacda khulafaa'i inaanay bisinka marka ay salaada dee tukanayaan basmalada sooba qaadi jirin aqrin jirin marka la eego qiraa'ada awalkeed iyo bilowgana waa ujeedadu faatixa hadday noqoto iyo suuradda kale hadday noqotoba taas baa macnuuyay inaanay soo qaadi jirin bal taaba weeye markaa waxa uu halkan ciraaqi leeyahay maaha xadiidka yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waa xadiid dee saabita oo saxiixeyn kuba sugan laakiin intay cilaynayaan ay leeyihiin waa cilo oo dee weliba suudii oo kale ilaa sagaalaan sagaal shay iyo waxbuu isu geegeeyaan halkana barhkood mala waaba dee uu ku ishaari doonaa sharaxa mau kuba sheegayaa ay kaba mid tahay dee san waxyaalahay kuba cileeyeen san imika uu inoo dhigtay oo ah arrintaniba inay tahay raawi xadiidka wixii uu kaba fahmay ee xadiidkii deetana idraajna dhacay xadiidkii oo laba raaciyey bal waxa weeye raawigiiba markuuma arkay dee anas kaba warinayay yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin riwaayadan ayaa wuxuu isagu ka fahmay macnuu inuu yahay asal ahaanba basmalada nafyigeeda inuu macnaha xadiidku yahay dee macnihii uu markaa isagu fahmay ee uu isagu xadiidkii kaba fahmay oo aan nafyi qiraa'ati lbasmala lafdigan way ku bilaaban jireen bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin bay ku bilaaban jireen nafyi qiraa'ati lbasmala ti ayuu deeto xadiidkii la xidhiidhiyey oo raacday oo tiibuu caddeeyey wixii uu fahmay uun xadiidkuna macnihiis dee iyagu bal markaatan macnuhu dee yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin nafyi basmala asar ahaan la anfiyo guud ahaanba la anfiyo dee isagu lafdigiisani sariix kuma ahayn ama ma keenayn bay leeyihiin oo say dee bal markaa tirmidiba sunantiisa shaaficiya uu kaba soo naqliyo oo bal markaa kalay lafdina male waa kuba yimi daara qudni ay warinayaane waxay leeyihiin macnahan yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin lafdiga alxamdu waa suuradda ayay u tahayba magac oo walow ay bacd alculamaa sida ibnu taymiya dee suuradda taa lama yidhaaha hadalkiisu ahaa laakiin haddana dee saxiixa bay kuba sugan tahay iyadoo rasuulku nin weydiiyey suuradka ugu weyn ee qur-aanka ka midaan ku bari oo dee markaas intii aanay masjidka aanay kaba bixinba markay kadinka joogaan uu yihi rasuulka ilaahi saas baad tidhi ayuu bal markaa yidhi waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin manu ahayn lafdigaasuna dee suuraddii guud ahaaneed ayay ahayd oo dee san faatixa looba yidhaah taas baadu bal qur-aanka dee umul qur-aanna waa ta la yidhaah marka waxay iyagu ku fasireen macnuhu waxa weeye waxay ku bilaaban jireen qiraa'adan qur-aanka suuradda magacaa leh inta aanay aqriyin wax kale markaa taas neefin basmalo kumay sugnayn waa balse dee imika anigu waa istidlaalkooda naqsigan deeta muslim baa waxay yidhaaheen fahamkaas baa jira oo dee markaa idraaj baana soo gelaya iyada hadday taa tahay gees kalena waxaan xadiidkii kaa midayn oo ruuxa fahamkiisa iyo xadiidkiina laba xidhiidhay barhkood waxay leeyihiinba dee ninkan waliid ibnu muslim ee awsaaci kaga warinaya waa nin macruuf oo lagu yaqaano tadliisu taswiya oo hadduu imika halkan xataa sheekhiisa xadahana xadahana alawsaaciyu yidhiba ama taasi ay dhacday kuma filo sheekha sheekhiisana waa ridaa oo awsaaci dadka dacafada ee wax ka wariya ka sarreeya ayuu tuuraa markaas oo dee tadliis taswiya lagu yaqaana taasi kumaba filla mal arrin kaleo dee barhkood ay kuba cileeyeen xadiidkani marka horeba sida lagu wariyay intan weeye maha asalke mukaatabay ahayd kitaabadana waxaa kuba sugan awjuhu taxamul dee bay inoogu dambaysaayoo bal dee barhkood baa inqidaac kuba sheega taa haddii laba soo dhaafa ayay yidhaaheenba qataada isagoo indhalo ayuu soo dhashay marka isagu waxma qorin nafsiguna wuxuu kataba ilaya abu qataada isagii waxma qorin kaatibkii qoray halkan iyo xaamilkii midna meeshii xadiidka asal ahaan lamuu socon oo kumaba sugna fii kulli duruqi marka taasna dee meeshii jahaaladii kaatibka waxaa laga yaabaa xagga dambe inuu meel haamishka ay cibaaro saasi kuba qoran tahay oo qatada kana acma faylada min nadar fi xaali man kataba can ahuwa siqatu amlaahi bal waa waxyaalo bal taas bay yidhaaheen oo imika arrinku kaa weeye kolley masaladan basmaladu taas waa masalo hadalkeedu dheer yahay dee iskaba daa maaha hadal kitaab bartankii ama safaxaad ka mida wax lagaga sheegay ee ay kutub qaasa oo mufrado ah oo kala duwan ay kuma khaas yeelanoo barhkood maanta ay madbuuc yihiin sida kitaabka ibnu cabdilbar oo kale alinsaaf la yidhaaho isagoo kolley kitaabkiisa tamiid iyo istidkaarna kuba hadal badan isaguna uu kaba midiyey qolooyinka xadiidka lafsigan cileeya oo tan wuxuu ku cileeyaa isaga waa idiraab xadiidku inuu mudarib yahay riwaayaadkiisa iyo alfaadihiisa kala duwan intuu ururiyo uu leeyahay labada dhinacba midna ma xujaysan karaan ka ilow basmalada waa laga tegayaaye ka waa lala imanayaale laftiguna kolley dee iyada taas laftigan ay leeyihin waa la cilaynayaana isaga wuxuu keenayaa asal ahaanba ama sir ha noqoto ama jahri ha noqoto waa lafti ahaanta inaan laba aqrin ama aanay aqri jirin buu keenayaaye xataa sir ahaanta ma keenayo bal markaa qolooyin kalena oo kaba horeeya ibnu cabdilbar iyo kuwo kalena waxa weeyaan way qoreen barhkoodna marka la eego kutubtooda dee masaladan ka hadalkeeda sida saaxibu nasbiraaye iyo saaxib almajmuuc iyo qolooyin marka la eego waxyaalaha ay kaba hadleen de haddii gooni loo saaray iyagaba wax mu-alaf gaara way noqon lahaydba taas bay noqon lahayd taasi o gees kalena masaladu waa masalo ikhtilaafkeedu xasba nadari oo aada u sahlan yahay oo wax dee buuq iyo wareer iyo ama tacasub adag keena aanay ahayn oo dee sa ibnu khuseyme iyo amtaashe ay kaba cabiraan ikhtilaaf mubaaxa uu yahay waayo waa masale farciga maaha dadka isku khilaafay a'imadii saxaabadii rasuulkaa ku kala tagsanayd iyagu camal ahaan uun may hayn ukhuwa ahaan iyo wax kale iyo madhab ahaan oo dee marka la eego abu hurayre iyo ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo ibnu cubayr iyo ibnu cumar iyo way la jahri jireen ibnu mascuud iyo amsaashi iyo dad kalena iyagu lamay jahri jirinba haddana ukuwadoodiiyo taasoo waa masale marka taabiciintii marka la eego cada iyo daa-usi ama madrasadii ibnu cabaas guud ahaan ba israaci asxaabtaas oo kale daa-usiye ibnu jubayr iyo dee waxa weeyaan qolooyinkii lahaa cada iyo iyaguna way la jahrayeeno waa dee imaamkoodii ama sheekhoodii iyo madrasadii dee imaamkeedii baaba dee jaharkii ahaa taasna way socotay uun ilaa shaaficiya lasoo gaadhayo qolooyinka kalena la gaadhayo dee qoloyna bal markaasin waa sa isxaaq iyo ibnu xasm iyo iyaguna arrintooda waa takhiir labada xaalaba ayay dhahaanba bal markaa masaladani waa masalo masaa-isha camaliga ee farciga ee ikhtilaafkeedu uu saxaabadiiyo intii ka dambeysayba kaba dhacay oon tadliil iyo tasdiiq iyo tabdiic iyo waxba in aan keenahayn dee bal marka ay noqoto nadar adilo ciddii dee taas lihiina hadday isla eegto keebaha raajixa iyo keebaha marjuuxa waa taa arrintuna suu kaba cabiro dee ibnu taymiya oo kale shawkan iyo keyrkood khilaafkani waa khilaaf fii mustaxab aw masnuun uun ee laakiin labada xaalo midna salaadu waa dee caamo xaggeed marka la iska daayo culimada agtooda waa arrin labadii xaalaba iskaba jaa-is ay yihiin ayaan ma yihni arrinku waa fi mustaxab aw masnuun ama keebaa raajixan waa say aimadaas ay kaba cabiraan janib kale tacasub waa badnaa masaladan iyo amsaasheedba tacasubka weliba hadduu hadal iyo taasun ahaa bal hadduu ku joogsado tadbiice kolkol waxaaba dhici karta inay layn la isku laayo iyo dhibi ay jirto dee intan wax ka sahlan iqaamadu waa musanaye mufrad waayo dadka qaar ku kala dhinteen meelo oo taas oo kale najmudiin duufi baa wuxuu soo naqliyaa kitaabkiisa rawdada ibnu qudaame uu kusoo ikhtisaariyey dibna u sharxee mukhtasaru rawda la idhaha usuulu fiqiga ah ayaa waajiska hore kuba soo naqliyay ayaa wuxuu ihi maalin baan arkay nin caamo ah oo dee aadna u cadhaysan gacmihiisa isla dhacaya oo nin buu farta ku fiiqayaa wuxuu leeyahay ma hada ilaa zindiiq laytanii qadartu fa afcal abihi wa afcal ninkani waa zindiiqun waxa weeye wax kala maahaba waa zindiiqba dee tulay allamaan awood u yeesho oo dee waxaan ku sameeya marka waa la arki lahaayo waxaan weydiiyey buuhi waa saaxibu najwa najudi baa kitaabkiisa kuleh ma ra-ayta minhu isna nin xambariyu ahaa ma ra-ayta minhu deetuu yihi ra-aytuhu yajarubi markaa bismi llahi araxmaan iraxiim fi salaa waa intii u lahaa waa zindiiq iyo waa taas iyo waa waxbaa ku haddaan maanta awoodaya mala waaban dili laata oo hadalkiisa u dhigtay ayuu taasaan arkoo kale waa dee caamo arrinteed caamano kale way dhaafto baqdaad iyo waxay baryaala ka dhacay iyo nawaaxi oo kale qarnigii shanaad iyo kii afraad iyo wax dee kolley waa wax adigu laga naxa uun oo laga xumaado bal marka waxaan leeyahy masalada horta waa masalo sahlan shaarixuna waa yar dheeraynaya kolleyna malaha dadka ugu hadal badnaa intan arkay iyagoo halkana xaaf ibnu xajar nukarka walow ra'yigiisu ra'yigan dee sheekhiisa iyo keyrkoodba uu ka duwan yahay xadiidkana guud ahaan duruqdiisa uu tatabuco si uu buluqa uu ku yidhaahna halkaa taasi hadal bay ahayde laakiin tan isagoo dee safaxaad dhan kala hadlaya tatabucaya in sheekhan iyo sheekh kaloo kaba sii horeeyo abushaamo la yidhaah oo kale iyo dee xaazimi isaguna kitaabkiisa min alictibaar fi nasikh walmansukh min alaathaar iyo qolooyinkii iyagu kaba hadlayna kolley hadaladoodi iyo istidlaalaadkoodi iyo waxyaalo ictiraadaadkiisa iyo tacaqubaadkiisii soo naqlinaya ama sheegaya ugu dambeyn isagu wuxuu leeyahay ba xadiidka idiraabna waa u diidaa wax kale in la yidhaha waa lafsigaasba ee wuxuu leeyahay markuu riwaayaadka kale la eego tan falam yakunuu yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim ama yaqra-uun wuxuu kaba raaja inay tani ku xambaaran tahay macnu inuu yahay hadalkan uu raawigu soo naqliya wax kale maahae samaac la-aanun muu maqlahaynuun arrintu weeye waayo dee riwaayaadkii kale ayaa barhkood falam yakunuu yajharuuna bismi illahi raxmaan iraxiim lafti yusiruuna baa dhacday bal marka umuuro sidaasoo imika nafyigani wuxuu ku xambaaray inuun cadamu samaac buu idha cadam samacna wuxuu ku xambaaran yahay cadamu ljahr bal markaas in riwaayaadkan ta nafyiguna macnaheedu taasun bay imanaysaa kuwii kale ayay laba imanays laba mid noqonaysaayo markaa isagu wuxuu diidaa bastaa buluqa baan aragnay halkana kitaabkiisa anu kadna laakiin dee uu isagu isagoo riwaayaadka dabagelayo tatabucayo bal wixii ay yidhaaheen in riwaayaadka ama lagu celiyo waxyaalahaasna kaba jawaabaya ayuu marka dambe taas ayuu kuba dambaysiiyaaye bal kolley laakiin masaladu waa masaa-ishaas waxaana filayaa dee intiina badanna waxaan fua joogteen ama qayb dee waana hays dee kitaabkii yaraa mar risaaladii atacliiqaat oo kale iyadoo tobaneeyo safxo qaadatay khaasatan kalaamkan iyo waxyaalihii kuba sugnaa iyo hadalkii dee ibnu taymiya waxyaalihii adilada kale waayo isaga idha wax dee bal masalan wix alla wixii xadiisee jahli keenayaaba markaa tasriix laakiin caddaynaya daciif uu noqon ee wuxuu cibaaradiisa ahayd waxaa ku sugan saxiixa iyo sunantaba kutubtaa saxiixa iyo axaadiis muxtamila ah labada wejba ixtimaalayso labadiiba lagu fasiri karo bal axaadiis ishaarayna kolley midna waxaan filayaa kamaan tegin waana dee haysaan ama halkana aan ku aqrinay kitaabkana waa haysaan oo kolley waatan idin ixaalayna waayo bal masalad waxaana qeyb kaba mid ah kuba sugnaan soo naqliya hadalada xaafid ibnu xajar ee hadalkan sheekhiisa iyo xaazimi hadalkiisa iyo abushaamo iyo oo kolley tacliilka xadiiska ahaa iyo waxyaalihii kale ay xujaysteen iyo umuuraha bal jawaabtiisiiyo marka dambe bal kalaamkii waxaa kaloo dee qeybta dambe soo naqliyay sidaa dee kolley intiina xusuusan tihiin bal culimo kala duwan oo kolley aan dee yar tartiibiyey oo dee kutubtooduna kaba hadlay masaladan iyo arrintu tay tahay iyo dee bal markaasa dee dadka qaar ay udhigeenna arrintu inaanay ahayn labada xaalana ha kala badnaadeen oo ha kala dee ha kala badnaadeen oo rasuulku ha kala badsadee laakiin labada xaalaba nusuus kala duwanoo dee jaanib in la ihmaaliye aanay ahayn oon dee jaanibka kalena la ihmaalin karin intay kuba soo aroortay ay meesha suu ibnu qayimba kitaabkiisa zaadka oo kale iyo kaba cabirayay inuu rasuulka ilaahay anahu jahara wa asar walow jahrigii israarkiisu ka badnaa jahrigiisaas oo kale dee hadalla suyuudina oo isagu iskaba daa taa dhaafsan oo isagu leeyahay dee nafyi laba anfiyo guud ahaanoo inaan la aqrin sida madhabta maalikiyadu ay tahay oo kale iyo aqrin haddana aqrintaas israarkeed iyo jahrigeed intiiba waa wax riwaayaadka ay ku kala yimaadeen oo wixiiba waa ikhtilaaf adigu wax iska wada jaa-iza oo kale ay leeyihiin oladee jawaanib aan aragnay hadallada aan soo naqliyay shawkamise fatxulqadiirkiisa oo kale iyo bal marka la eego shaakir isaguna sharaxa uu tilmidi ku leeyahay qolooyinkaasi janibka isbaatka labada xaalaba isbaat alqira'a iyo isbaat aljahri aan moodo marka la eego inay u iilanayeen oo kale bal adigu guud ahaanba ilaa dee mucaasiriinta waan saa noqliyo bal waa u laabmi kartaan si ay markan waxaan uu ishaa umuurahan uu inoo ishaaray iyo umuuraha kale sharaxa kuba sugan iyo umuurahaas ee iyaduna ay noqoto wax si yar iyo baaxiyo un bal masaladu taas weeye cilatulmatni matka ciladiisu dee siyuudi oo kale tadriibkiisa iyo xaafid ciraaqina taqyiidkiisa uu kaga siir badan yahay halkan taqyiidkiisa oo kale iyo waxa weeyaan iyaguna kulle masalada way yar dheereeyaanbe wa cilatulmatni matniga ciladiisu ka nafyi lbasmalati oo cilada matniga xadiidka dhacaysa ee bal iyagu sidaa dee qadxina ku keenaysa ka nafyi lbasmalati ka nafyi qiraa'ati lbasmalati basmalada aqrinteeda anfinteedaba weeyo xadiidkeed ciladuna waa tanta oo id cili ah idani waa litacriil dhanna wuxuu u maleeyey raawin raawi ayaa u maleeyey xadiidkiibuu ka fahmay weeye kaluu warinayay ahaa ama xadiidka intiisii hore ahayd yastaftixuuna markaa bilxamdu lilahi rabi alcaalamiin taas nafyiha anfinteedaoo macnaa alxamdu lilahi bay ku bilaabi jireen macnuhu inuu yahay asal ahaan bisid may aqrin jirin fanaqalahu si uu fahmay ee uu isagu xadiidkaa ka fahmay danigiisii ahaa ayuu soo noqliyo xadiidkii la xidhiidhay dee taasna waa dani mukhtiaso isagu kaba cabiro ciraaqi weeye bal masalada waa taan yar ishaareen marka wuxuu ihi taniyada beydkani wuxuu xoogeynunka hore ama daliilbu u yahay inuu sa uu u dhigtay raawigaasi ama u fahmay arinku aanu ahayn wasaxa waxa ansaxay ana anasan anas yaquulu inuu ku qowlayo bacnaa inuu yidhi laa axfadu ma xifdiisni shay-an shay fiihi kanfigiisa oo waa maxay waa kan waa xagga qiraa'ada basinka xiina su-ila markii la weydiiyey oo tan uu sheegayaan waa xadiis bacda asxaabi sunan ay wariyeen ayma qaarkood sadee markaasna ay saxiix yeeleen oose ibnu khuseyma oo soo saaray iyo daaraqudniyo isnaadkiisu yihi waa saxiix iyo oo wuxuu ahaa nin la yidhaaho abu maslam oo saciid ibnu yaziid la yidhaaho kunyadiisuna waa abu maslama waa caadi kitaabkiina si fiican buu u yaalaa kutubta qaarkood ayaa waxaa dhaca kolkol abu maslama abu salama waayo waa magacii badnaa ee inta badan ama kunyaha noqday ama magaca ruwaadda uba badnaayo markaasaa kolkol dee kii wi kalaa lagala mid dhigay isaga kiisu waa abu maslama oo dee kutub kala duwan bay taasi dhacdaa ninkan marka sheegayaane laakiin sawaabku waa tane ninka abu maslama saciid ibnu yaziid la yidhaaho ayaa yidhi anas baan weydiiyaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yastaftixu bilxamdi lilaahi rabi alcaalamiin aw bibismi illahi araxmaani araxiim faqaala inaka latas'alunii can shayin ma axfadu wamaa sa'alanii canhu axadun qablak axmedna musnadkiisa waa ku wariyey waxaad i weydiinaysaa shay aanan xifdisnayn baad i weydiinaysaa oonan imika hayn de waxaaba dhici karta dee inuu iskaba iloobay markuu isaga weydiinaye cid i weydiisay oo adiga kaa horreeyeyna ma jirto ka kalena waxaa kuba sugnaa qataada inuu weydiiyey su-aashanoo uu taa hore kuba jawaabay uu markaas weydiiyey bal markaasin oo de waxa uu yidhaha xaafid ibnu cabdilbar oo xadiidka idiraabkiisa isaga kuba taga waa mudarib xujana kuma sugnaanayso labada dhinac midna xuja uguma sugnaanayso ee uu yidhaaho kitaab gaarana uu leeyahay oo alinsaaf oo kolley tacliiqaadka aan dee aan kolley ahayd meelihii aan masalada ugu laamayay bal waxa weeye in wuxuu isagu yidhaha dee man xafida xujatan calaa man lam yaxfado dee kol haddii qoroynay kasoo xifdiyeen sida qataada iyo su-aashiisa kaliya jawaabtii tanna ay ilowba ay noqon karto ay bal markaas xujadu iyo cumdadu way noqon taas kale ay noqonaysa calaa kulli xaalin bal wixii loo daliishaday basmalada ka tegeeda laga tegayo iyo wixii loo daliishaday basmalada isbaatkeeda wixii bal sariix ahaa iyo wixii muxtamilka ahaaye ixtimaal labadaba ku sugnaa sida axaadiis iyo noo suganoo dee labada ixtimaalayso dee markaasi ixtimaalu kuba sugan yahayba kolley waxaan filayaa waxaa dee ay risaaladaas bay ku wada sugnaayeen ama intoodii badnayd walow dee waxyaale aan ka tegay oon ogaan uga tegay ay jiraanoo xadiis markaa tirmidi iyo kuba sugan qolo imaam shaaficina kutubtiisa ku sugan qolooyin kalena ay wariyeen oo barhkoodna sida xaakim oo kale iyo ay tasxiixiyeen laakiin jaanib kale ama ay taxsiiniyeen barhkood ibnu taymiya laakiin isaguna uu wadciga daraje xaggii gaadhsiiyo oo ahaa mucaawiya oo madiine ku tukaday oo bisinkii hoosu dhigo markii uu kaba baxay lawadagu wada qayliyo layidhi xaggeed marisay bisinkii ama mee oo markii dambe deeta tii suuraddiiyo tii wada aqriyey marka la eego umuuro dee uu tiriyey oo kale ibnu taymiya isagu wuxuu u sheegtaaba dee xadiidkan markaa iminka mawduc haddii buu gaadhsiiya qoleydna way taxsiiniya ama tasxiiya kolley asal ahaan kaamaan soo qaadino waan iskaba daayay dee waxa weeyaan camdi ahaan baan ugaba tegay laakiin waxyaalihii kale ma ixtimaalkee dee ujeeddadu marka la eego kan kale xagga kayfiyada istidlaalka unbaa markaa lagu kala tegaya xagga loo daliishanayo taas baa ictiraad iyo jawaab keenayse asalka xadiiskii waa xadiiskee soo arooray ixtimaalka guudna waa ku sugan yahay kuwaas baa kuwan uu dee isaguna ishaaray marka dambena bal wixii uu ishaarayay aan xagga hoose ku sheegay taas bay ahayde ee waydinla admi doontaane halkana waydinla aqriye muhimku waxa weye masalada horta waa masalada iska sahlan oo aada isagaba fudud xadiiskana bacdkood hadday cileeyeen dee aymo iyagu ciladan ka jawaabtay oo xadiiskana ku xambaartay uun riwaayaadka kale ama lam yakunuu yajaruuna ama yusiruuna inay la macnato arrintu cadama samaa cunta cadama samaacna cadama taari kaba dhalanayo halkaasna idiraabkii iyo wixii la sheegtay uu kuba suulayo waa sida xaafidnu xajar oo kale iyo bal taas bay tahay bal taa weeye kolley dee eega waa hadalka u yar dheer ee ciraaqiya waana dhaafaya wakasura atacliilu bilirsaali lilwasli in yaqwa cala اtiصaali wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakasura waxa batay oo waa min ahli lxadiidi leh ahlixadiidka xaggooda atacliilu kolley dee waa siibuu ku socday mucallal in la odhanayo marka nidhi acalla ayaa ficilkay isticmaalaana yahay macnaha luqadana kaas baa uga wada dhow wixii kaloo dhan ee meesha lala yimi ama la sheegtay waxaabay ahaan lahayd siday barhkood kaba cabireen halkan aliclaal oo tacliilkii imika laakiin waa daa taas ujeeda cilayn la cileeyo xadiiskii bilirsaali irsaal ahaan ama mursalnimo lagu cileeyo lilwasli ay lilmawsuuli weeye xadiiskii mawsuulka ahaa lagu cileeyo irsaal ahaan baa ahlu xadiiska xaggooda kaba badan kutub alcilalna aada bay uguba badantahay taasi waxaana la mida xadiiskii marfuuca ahaa oo waqfi lagu cileeyo waa goorma in yaqwa hadduu xoog bato oo irsaalkan ama waqfigu cala itisaali itisaalkii ama rafcigii uu ka xoog bato bal umuura u yar baahan inaynu hagaag a uka yar kala fiirsataan oo taas waxaynu hore usoo maray tacriifka cilada aan kuba soo maray inuu yahay sabab qaamid ah qarsoon oo xadiiska sixadiisa waa qarsoon yahay xadiidkana markaa hadhow uu dacniyaya ama duraya dhaawacaya oo daciifinaya sababkaa qaamidkaana sida lagu haleelayo waxaan kusoo aragnay inuu yahay marka duruqda laysu wadageeyay xadiidka riwaayaadkiisa iyo ruwaadii la muqaaraneeyo laysu keenay horta riwaayaadkoodii laysu miisaamo la muqaaraneeyo iyaga naftoodina maraatibtii ay aqoon xirsi iyo dabdi ku lahaayeen laysu eego ayaa haddii dee khilaaf jiro oo imaka raawi dadkii kale ku khilaafsan yahe kaba mudna wuxuu la gooni noqday uu jiro ona cidi kuba raacin ayaaba dee ciladii kuba imanaysa waa sii lagu garanayay waxaanu soo aragnay weliba casharkii nooguma sugnaa ciladaasi inay noqonayso dee ninkii caalimka ahaa ee naaqidka ahaa ee halkan eegayay markuu umuurahaas uu ku kaco waa dariiqii uu ku gaadhi lahaa cilada garashadeede inuu arkayaba xadiis markii hore mawsuul ahaa inuu dee sawaabku yahay inuu mursal yahay xadiis marfuuc ahaa inuu waxa weeyaan sawaabku yahay mowquuf bal taas baynu soo aragniyo umuuro kale iminka halkana sheekhu wuxuu leeyahay waxaa ahlu xadiiska xaggooda ka badan xadiiskii mursal dee mawsuulkaa inay irsaal ku cileeyaan kolley laba arrimood bay kala yihiin oy tahay waasan leeyahay ina ufiirsataan taa horean soo maray ina waa isla mid un irsaal iyo irsaal halkaas waa waqfi iyo marfua waa ciladii iyo ciladii un taasna waa ciladii asalkahayd tanna wuxuu leeyahay eeg marka la eego istilaaxeeni ama isticmaalkii cilada wixii loo isticmaalaya badnaa ee laguna tacriifiyey tani maaha waa wax ka duwan laakiin ahlulxadiiska haddana kutubtooda ama ha noqoto dee marka hadaladooda ama kutubtooda cilooyinkee tani waa wax kuba badan marka waxa ay kala yiin taa hore wuxuu ahaa xadiis daahirkiisu yahay inuu cilo ka nabad galay oo markii la tatabucay hoos loogu daadegay riwaayaadkiisii oo dhanna laysu wada keenay riwaayadiisiina laysbaldige dabdigood iyo xifdigood laysu miisaamay la arkay khilaafyo jirana ay meesha soo baxday xadiidkani inuu mursal ahaa ee rafcigan ama wasligan iyo uu wahmi yahay oo wax qarsoonaa xadiidkuna daahir ahaan ka nabad galay oo tatabuci iyo riwaayaadka ururintoodii iyo waxaa lagu ogaaday amaa tan wuxuu ujeedaa cilada waxaa la yidhi waa inay ciladu qaamido noqoto ama ay qarsoonaatay cilo iska daahiro ah oo kolkol baa waxa weeye aanay tii qaamidad ahayd ee qarsoonaydun cilada ku idlaaqine wax ka waasacsan oo cilo iska daahira oo iska daa raggaa xufaada ah dee inaguba aan dareemi karno oon heli karno ay iskaga idlaaqaan cilo kutubta cilatana way iskagaba badan tahay oo taasi waxaabay tahay wax maaha tatabuc iyo lasoo saaray oo baadhbaadh lagu soo saaray maaha xadiis mawsuul aan haynay mawsuul xadiis baa mayaan aragnaa laba dariiq baabu leeyahy maaha wax dee ba dariiq ama raawi keliya ka soo qaado oo laba dariiq bal marka si waxa looga wariyey isagoo mawsuula dariiq kalena isagoo mursala ayaa laguba wariyey marka la eego dadkii dee kala wariyeyna kan isagu irsaalka xadiiska ku warinaya iyo ka wasliga ku warinaya haddii ninkii xadiiska wasliyey uu xifdi ahaan ama tir ahaan dariiqaasi ugaba badan yahay waa ti aynu soo maray oo waxkum liwasli hiqatin fi ladhari aynu kuba soo marro masaladii waxay noqonaysaa un tacaarudkii irsaal iyo wasli masaladeed ee masale imakaan cilo nidhaahna waa halkii hore aynu soo marray u laabmaysaa oo tacaarud alirsaali waalwasli oo haddii wasliga xaggiisa uu ya raajaxa yahay tani cillo ma keenayso cillo ma keenayso laakiin maxay noqotay dee nin xadiidka nin daabida oo xaafida uu mursal kaba dhigay ayaa lagu wariyey oo nin aan heerkiisa gaadhsiisnayn ayaaba kuba wariyey mawsuulnimo markaa tani wuxunbay ahayd irsaalkaan horreysiinaynaao waxba aynaan cilo baab ka dhigina tacaarud alirsaal walwasli aan idhaahno dee maankaa jaanibka baana raajixa laakiin maxaa dhacay barhkood kutubtii cilosha inay ku soo arooriyaan oo arrintan oo kale ay cillo ku magacaabaan wixina waa sabab iska daahiro la garan taa hore laakiin wax soo baxay bay ahayd oo markii hore aan jirin oo duruqda iyo isugeynteeda oo waa dadaal badan ruuxa iyo aqoon badan iyo muqaarano badan wuxuu uga baahan oo tii uu ku helay oo wax cillo uu soo saarayahayd haddii waa shay iska daahira xadiidkii mursalnimo iyo mawsuulnimo waa lagu wariyay waxay dun tacaarud alirsaal walwasl keebaa raajixa ma irsaalkaa raajixa mise wasliga marka haddii irsaalku raajixa yahay ayay kolkol dee cillo waxay ka dhigaan sanadkan markaa mursalkii ama xadiidkii irsaalaha irsaalkani inuu cillo ku yahay dee kii wasligiibuu cillo ku noqonaya markaa mawsuulkiibaa cilaysan maxaanan ku cilaynay tan ka raajix noqotay dee wixna waa wax iska daahir ah markaa taasna ahlixadiis waa wax iska badan oo ujeedadu markaa kumay kaaftoomin ciladii qaamidada ahayd ee kol wax daahirana ciladii way ku magacaabeen sada ee beydka inoo dambeeyaba uu ku keenayay intaa weeye oo muxuu dhi weliba qaydku waa in yaqwa cala itisaal hadduu irsaalkani ka xoog badan yahay itisaalka ee haddii jaanibka wasligu xoog badan yahay dee maxay ahayd waxkum liwasli hiqatin fi ladhari waana kii ah waqiila alarjax waqiila alaxfadu waa tii aynu soo maray waqiila alakharu waqiila alaxfadu taas iyo hadaladoodii waa tii aynu baabkaa kusoo marrayn adigu baabkiibaa kolkol ay cilana iskaga magacaabaan taa wey wakahura waxa batay min ahli alxadiisi xaggooda kaba batay altacliilu iclaal iyo cilayn xadiidkii la cileeyo bilirsaali irsaalnimo lagu cileeyo lilwasli waa xadiidlilmawsuul waa xadiidkii mawsuulka waxaa la mida xadiidkii dee waxa weeyaan oo lagu cileeya bilwaqf kii marfuuc ahaa se waana shardiganoo in yaquu hadduu xoog bato oo ka raajaxsan yihi ka quwo badan yahi irsaalku cala itisaali itisaalkii waana arrintii aynu soo marray tacaarud alirsaal walwasl marka jaanibka irsaalku raajaxa yahay kolkol ina cil wasligiibay cilo ay yidhahaan waa sanad macluul ama cila ay kuba sugan tahay marka wuxu uhi sheekhu waqad yuciluuna waxaa dhici karta egtana ama dhacdaba yuciluuna inay cileeyaan oo nimankan ahlu xadiidku bikulli qadxin ay bikulli qaadixin wax kastoo xadiidka sixadiisa dhaawacaya iyo qabuulkiisii oo qaadixo dhammaantii ay cillo ku idlaaqaan ka fisqi ba ama dee haddaad doonto qadxinte fisqin aan ka bedelo ama dee min iskaba qadaroo min fisqin faasiqnimo ah wa gaflatin gaflo ah raawigiisa xaggii kaba dhacday wa nawci jarxin ay wa ayi nawcin nooc kasta oo min anwaaci ljarxi jarxiga anwaacdiisii kaba mida taasna way dhacdaan waxa weeyaan in horta bal marka istilaax la eegayo cilla maxay tahay waa tii uu inoo soo horreysiiyey ciladuna marka la leeyahay xadiidkan mucalalkii ama mucalligu isaga anwaacda xadiidka u qarsooni badan waa marka ciladu taa qaamidada ay tahay laakiin maxaa ahla xadiid kaba dhaca kol kol cilada ama sabab daahira oon qarsoonayn inay ku idlaaqaano waa beedka hore awqaada qaarkeedna waxyaalihii kale ee xadiidka looba daciifin jiray caadi ahaan inay cilada waxaan idhi axaadiista dadka lagu kalsoon yahay laakiin maxaa dhacda asbaabihii ruuxa loo daciifin jiray fisqi daahir oo ruuxiisi raawigiisii kuma sugan khaflo dee raawigiisii kuma sugan anwaacdii kale lagu jaraaxayn jiray raawiga waxyaalahaasoo dee iyagu waxyaalo iska muuqdaa oo xadiidkii saxiixaana markaynu soo maray shuruuddiisa in kan ciladu wuxuu ku baxaya halkii dee cilla waa inaanay kuba sugnaane oo cillo ka nabadgale waa umuurihii kale ama musamal cadaala marka ay noqoto dee raawigii cadaalaanu ku sifoobin oo halkaasaa uu kaga baxaya saxiixnimadii ama xaggii dabdigii oo kale dabdi baanu lahayn oo dabdi la-aan buu sixadii kaga baxaya oo markaa cillo mooyahan shardi kale u ahaa inuu raawigiisa cadaala ay usugnaato inuu dabdi usugnaado wixii cadaalada marka la waaye ka imanayay ama dabdiga marka la waaye kaba imanayo umuuro iskaba daahira kolkol taasna inay cillo iskaba idhaahaan ayaaba dhici karta marka ujeedada un waxa weeye sababkii qarsoonaa un kumay ka gaabsan ama kaaftoomin kumay koobnaane kolkol asbaabo iskaba daahira oo aan xaggan ciladaba ahayn ama cadaala la-aan ka imanaysa ama dabdi la-aan ama kaba imanaysa xagga tacaarud daahiro irsaal iyo wasliyo waxyaala yimi ayaabay awqaada qaarkeed kutubulcilalna xadiidkii ay ugu soo arooriyaan cilana ay kuba magacaabaan oo taasna wixii badnaan ma aha wixii lalahaa rag kooban unbaaba arrintan aqoontaa gaadhay heerkaa gaadhay oo waxyaalaha ka hadlayna maaha waa wax dee xufaadii xadiidka iyo muxadisiintii ay ka wada hadli karayeen tan xadiiskiina ay u daciifinayeen innagaba ninkii aqoon yeesho umuuro uu haleeli karo weeye ninkii aqoon uun lihi uu haleeli karo haddaba kuwaasna inay cillo iskaba idlaaqan xadiidkii ku cileeyaan oo yidhahan xadiidkan ciladaasuu leeyahay na way dhacdaan waqad yuciluuna inay cileeyaan baa la arkaa waxaa dhacdaa dee iyadoonay badnaaninba istilaax iyoanay ahaaninba inay cileeyaan xadiidkii bikulli qadxin wax kasta oo qadxi ku keenaya dacni iyo durid ku keenaya taas inay qadxa fil asaab oo kale iyo qadaxahu macnaa dacanahu wacaabahu wey waa ceebeeyey uu duray oo xadiidkii daciifin waaba maxay fisqi fisqi haddaad doonto qadxin ka bedelo fisqin fisqigii inay ku cileeyaan iyo wagaflatin kafla ay ku cileeyaan iyo wa nawci jarxin halkan wa ayi nawcin oo min anwaaci iljarxi ama wayucilunahu biayi nawcin kaana oo min anwaaci iljarxi inay ku cileeyaanna taasi way dhacdaa bal iyadna waa wax aada ogaanayso oo haw qaadaninuun kutubta cilashta in asbaab wada qarsoonun waxani ay tahay kolkol baa umuuraha daahirkaana ay axaadiisteeda soo arooriyaan wey ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شدود يحتدي marka wuxuu ihi ومنهم waxa محadiثiinta kamid eeg wزنka markaan aqriyanana si beydka u toosnaada miimta lama sukuuminayo ee ومنهم man يطلق اسم العلة taas bay noqonaysaa oo miimta minhum ayaa la daminayaa sidee adigu beydka u toosnaada un bal haddaba wa minhum waxaa ka mida culimada waa sida saaxib alirshaad oo kale khaliili man yudliqu ku idlaaqaya ismalcilati cilada magaceeda ligayri qaadixin wa calaa gayri qaadixin weeye ku isagu qaadixo xadiiskii daciifinayo durayo oo ama xadiiskii sixadiisii dhaawacaya waxaan ahaynba wadalika ka wasli hiqatin ruux hiqa ah wasligiisiiba weeye taas way dhacdaa oo yaquulu wuxuu ku qowlayaa bacdigaasi kaa isagu saa yidhi macluulun saxiixun macnaha dee min aqsaami alxadiisi xadiiska qaybihiisa waxaa ka mid ah macluulun ku cilaysan oo saxiixun haddana saxiixa ina waxa aan qaadaxayn oo xadiidka sixadiisa aan waxyeelayn ayuu cillo ku magacaabaybe taasi ka mid weeye marka muxuu leeyahy weliba shay kale ugala nadrige kaladi oo wuxuu markaa isagu la mid yahay oo shanigiisu yahay kaladii kii oo kale isaguna waa sida xaakim oo kale yaquulu odhanaya oo isagu saxa xadiidkani waa sugnaaday maca shuduudin oo isagu qaba xadiidkii oo saxiixa inuu balshaadna noqon karo oo shuduudku aanu sixada anfi yahay dee waa tii aynu soo marrayoo ruuxa iqadii wixii uu la gooni noqdo iqa uun la gooni noqdo halkii shuduudkan kuba soo marray ayuu shaad kuba magacaabaya dee marka hadduu iqadii nin daabido xaafida yahay fardigiisii qariibkiisii waa la aqbalayay magaciina isaga agtiisa waa la siin karayay oo magac shaadbu waa qaadanayay oo shaad saxiixu iskaba noqonaya sida kaas oo kale taasoo kale unbuu laba mid yahay hadalkan macluulun saxiix oo kale haddaba uxdudiya qowlkan hore waa laguma dayday oo dee kan imaka qowlka ah waxaa lagu dayday iyadoo qowlka ujeedadu qowlkaa hore kan kale ayuunbuu laba mid yahay kan baaba lagaga dayday oo waa islaba mid halkan sheekhu muxuu raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa culimada qaarkood eeg waxay tidna aada waxay u muhim tahay istilaaxaadka gaarka ah ee culimadu leeyihin kolbaad istilaax caamaad haysanaysaa adigii dee istilaaxii caamkaa meeshii kugu soo baxdaba kiibaad ku tadbiiqinaysaa kolkolna waxaaba jirta istilaax khaas oo culimada qaar ay leeyihiin oo ay tahay in loo ogaado oo haddii ana taa u baraarugin ee hadalkiisii isaga wax gaara uuba jeeday ama aanu taa caamkaa uu kagaba dunaa ayaad kii istilaaxadaysatun baad hadalkiisiina ku fasiroo khalal baa meeshii iman kasoo qaad lafdiga munkarka oo kale ama shuduud waxaynu soo maray saas dee qolooyina dee xadiisa daciifa unbay lafdigan ku idlaaqaane mid kale kuma idlaaqaan oo dee waxa weeyaan waa mukhaalafo iyo meesha ayaa kollay iyaga rukni asaasi ahayd mukhaalafadii xaqiiqiya oon lala jamcin karahayn oo hadhowna weliba laga raajaxsan yahay si labada dhinacba taas bay ahayd marka xadiidku daciif waa markoodna mukhaalafo mabay shardi ahayn oo ama wixii uu raawi la gooni noqday ama shuduud idhaahan waayo shuduud way ku idlaaqeen munkarnimo way ku idlaaqeen waa wax marduuda way kaba cabireen hadalladii imaam axmedna bukhaari iyo muslim ay wax kaba wariyeen ayuu kolkol dee waxa weeyaan munkar iyo waxyaale xadiidkoodii ama isaga iyo kaba cabiray si maxamed ibnu rahib taymi oo rukni asaasiya kaba xadiidka inama alacmaal binniyat waayo dariiq kale maba laha dariiq kale maba laha waayo oo had iyo goor isagaaba dee badnaydba haddii nin dee dad aqraantiisa dadka isku waktiga ahay ee sheekhyada la wada kulmeen axaadiis aanay warinayn uu isagu la dheeryahay ee uu la gooni noqdo uu kaba wariyo ayuu kolkol lafdiga munkar iyo inkaar kuba idlaaqaya waa tafaradka kale haddaba haddaad istilaaxii guud u soo qaadato oo tidhaaho munkarku waa waxaa raawi daciifi warinayu dadkii kale ku khilaafay oo aada istilaaxi raggii inkaarka tafarudkoo keliya kuma idlaaqay na hadalkoodii intaad soo qaata aad iyagiina ku tadbiiqiso kalaamkoodii aad kuma fasirto waxaa kuu soo baxaya rag saxiixayn iyo keyrkood kuba sugan oo lafdigii laguma sifeeya kuba iman dee meeshii waxa iman baa dee tadaarub iyo irtibaad iyo khalal baa imanayo dee markaa ta ay muhim tahay istilaaxa gaarkee khaaskee la leeyahayna in la ogaado si aada isaga jirto ood hadhow isaga maxalkiisii aada ugu koobto oonan istilaaxaas wixii kale kuma fasirin in badanna khalaladaasi way dhacaan oo kalkal oo dee markay laftii oo kale si isticmaal ahaa barhkoodna si kale ay isticmaaleen baa laga yaabaa inuu dee istilaax caam oo qola lahaynun wixii lagu tadbiiqiyo bal markaa ay waxyaale kolley kaba yimaadaan marka halkan muxuu leeyahay laba sheekh baana jire waa khaliili iyo xaakim aynu labadaba kusoo marray halkii shaadka aynu kuba soo marray ayaa khaliili baa axaadiistuu qaybiyey saddex qaybood buu kitaabkiisa irshaad man aragsan horeba idinku sheegay laakiin waa madbacaysan yahi kitaabkii kitaabkiisa wuxuu u qaybiyey axaadiisii saddex qayboodoo wuxuu yihi waa dee saxiixun muttafaqun calayh iyo saxiixun mukhtalafun fiih iyo saxiixun macluul halkana waa kii diidaya ina lahaaba ciraaqi ha odhanin walaa taqul macluulu imakana yaquulu macluulun buu yihi sababta uu yihi dee sheekhan uu hadalkiisa soo naqlinayo ayaa qorooyinkii xadiidkan mucalka ama mucalliga macluul idlaaqay kaba mid ahaa halkana cibaaradiisii baydo cibaaradiisii buu soo naqliyey isagoo kii lahaa yaan la odhanin ibnu salaxna waa siduu usoo naqliyo cibaaradiisii isagay cibaaradiis ahayd bal markaa muxuu yidhi saxiixii buu kusoo daray qaybihiisii ka dhigay saxiix macluula oo markaa waxay noqotay isaga magacan ciladu ma anfiyayo sixadii ma anfiyayo xadiidkii wuxuu misaal ugaba dhigtaa xadiisaan mucdalka misaal ugu soo marrayba oo ama aan dee kutubtii horeba kuba soo marro imaam maalik warinayo haaba waxa weeye dee xadiiskii ahlilmamluki dee kiswatuhu wadacaamu waan laa yukalafa min alcamali ilaa ma yudiq abi hurayre xadiiskii ahaa balaqani can abi hurayrata uu yihi ayaa wuxuu dee marka hore cilow lahaa waa macluul bu ahay markii dambe imaam maalik dariiqii caddeeye uu sheegay sanadka intii kaba dhinayd dee saxiix macluulun waa saxiix buu noqday ciladna taa horay ahaydba misaal buu taa ugaba dhigtee bal markaa isaga iyo xaakim labadaba lafdiga shaad iyo lafdiga macluul ma anfiyeyso lafdiga saxiix oo wax anfiyayo kala duwanyin ma noqonayso oo iyadoo magacan dee shaadnimaduna agtiisa xaakim waa tafarudun waa xadiis lala gooni noqday markaa qariibkii saxiixa ahaa isagoo saxiix kaba cabirayo shaadna kaba cabiri karaa isaguna halkan xaain markaa waxa weeyaan khaliili wax aan qaadix ahayn oo xadiidka aan sixadiisii waxu yeelahayn ayuu dee markaa oo dee aan wax kasoo qaad lahayn ayuu ka dhigayaa inay cilo tahay laakiin aanay sixadii wax yeelahayn oo misaalkii markaa muxuu kaba dhigtay kawasli hiqa waxay tahay xadiis baa la warinayaa nin daabida xaafida ayaa xadiidkii mawsuul ka dhigay oo wasliyey nin kale oo isagu aan heerkiisa gaadhsiisnaydna xadiidkii uu irsaaliyey dee markaasaynu soo marrayn ogaanay waa baab tacaarude laakiin wax laysbaaldhiga maaho ninkan siqada xadiidkiisu baan qaadanayna kan kalena wax laga tegayuu ahaa ina ku heer hooseeyaay ama shaad ha lagu magacaabe shaad ba ha lagu magacaabe bal taas marka la eego qolooyinka badan agtooda haddaba taasi cillo xadiidkan may ahayn xadiidkana waa la aqbalaya ee kol haddii dee meeshii khilaaf jiro oo barhkood sidan si ka duwan ay kuma wariyeen ayuu ka dhigay inay cillo tahay oo dee cilladaasna cillo qaadixa maanta xadiidkii waxyeelaysa maaha cilladana waxaan kusoo marray marka cillo la odhanayo inay qadxi keenayso cillo qarsoon tahay xadiidkana ta'siir ay ku keenayso taas waan kuma soo marray tani marka waa waxaan qaadixba ahayn oo kalaam xadiidkii kuba yimiya ama sanoo kale irsaal dee laga raajaxsan yahoo yimiya ama waqfi laga raajaxsan yahoo yimiya oo xadiidka aan lagu cilayn ayay magac ahaan bay odhanayaan dee waa cila kuba timi iyadoo sixadii aanay waxba yeelahayn oo bal taasi weeye shuduudkuna waa taan soo sheegna balanta wa minhum waxaa ka mid a culimada man yudliqu ku idlaaqaya isma alcilati cilada magaceeda idlaaqi oo muxuu ku idlaaqaya ligayri qaadixin laamtu bimacnaa calaa bay noqono wa calaa gayri qaadixin wax isagu qaadixa oo xadiidka sixadiisa dhaawaca oo waxyeela waxaan ahayn ayuu ciladii ku magacaabaya ku idlaaqaya kawasli siqatin in lagu kalsoon yahay wasligii weeye oo uu khilaafsan yahay in aan heerkiisa gaadhsiisnayn bal aan gaadhsiisnayn ee riwaayada shaadba ha la yidhaaho ee waxa weeyaan ama munkar ha laba yidhaahee waxay riwaayo aan tan saxiixa aan lagu cilayn oo haddaba taas oo kale ayay tasmiye ahaan oo xadiidkii bal markaasay dee laftigii saxiix iyo laftigii cidna iskaba kulmayaan oo yaquul wuxuu odhanayaa bacdigaas ama kaasi macluul صaxiix min aqsaam اxadiiثi صaxiixi macluul صaxiixu waa kaladii wuxuu baabu la mid yahay oo la nadiira imaka tan oo waxa uu isagu kani la mid yahay kii oo kale yaquulu odhanaya waa xaakim oo kale eh saxa xadiidkani wuu sugnaaday maca shuduudin shuduud maci oo dee shuduudkii wuxuu ka dhigayaa tafarudun waa haraabadii xadiidkii saxiixaana shaadnimo saxiix shaadaa jirayo shaadnimadii ma anfiyeyso ayuu isagu agtiisa yahay naymuu shardiin mukhaalafo iyo waxyaalabe uxdudiya waa lagu sargoostay waa lagu dayday ujeedada qowlkani wuxun buu yahay kaas u nadiir yahay lagaga dayday qowlkaa kalun buu laba mid yahay intaa wanaska sama tirmidiyu cila marka wuxu uhi wasamaa uu magacaabay atirmidiyu tirmidi annaska naskiga waa kitaabkiisa cilasha yar cilatan cilo ayuu ku magacaabay dee cilla ayaan aqriyaynaa inshaad ahaan fain yurid bal intaasi weeye horta waa hadalkii isaga ibnu salaaxna intani waa ziyaado ciraaqi walow aan qultu maanta oo dhan oo markaa waxa ay tahay tirmidi baa wuxuu naskiga ka dhigay ujeedadu xadiidkii hadduu mansuuq noqdo naskigaa buu ka dhigay cillo inuu yahay marka wuxuu leeyahay sheekhu fain yurid haddii ula jeedo oo waa macluultan ama mucalalta uu ula jeedo xadiidkaa mansuuqi fii camalin naskigu wuxuu ama fain yurid haddii ula jeedo dee naskigu waa ciladii fii camalin camalka oo xadiidka camalfalkii lagu camalfali lahaa ayaa naskigani cillo uu ku yahay oo uu hor joogsanaya oo laguma camalfalayo hadduu ujeedo taas ujeedadiisu ay tahay fajnax lahu hadalkiisa isaga iilo ka aqbal weeye kollina waata ujeedo ee laakiin hadduu ujeedo kol haddii xadiidkiiba la nasakhay naskigu wuxuu cillo ku yahayba sixadiisii hore oo kol haddii la nasakhay markaa taasi waxay noo cadaynaysaa inay sixadiisi horeba aanay jirin taas iyada ma jirto sababtan waxa wey isaga naftiisaa saxiix yeedhayba taa saxiixan iyo keyrkoodna axaadiis mansuuka oo saxiixa inooguma sugan marka xadiidka isagoo saabita ayaa markii dambe xukunkiisii uu joogsanaya la nasakhaya laakiin ujeedadu wuxun bay noqonaysaa tan dambe wuxuu ujeedayn waayo isaga naftiisa ayaa kitaabkiisa axaadiis mansuuka intuu soo saaray ayuu saxiix yeelay ee wuxuu ujeedaa un naskigani wuxuu cillo ku yahay camalfalkii lagu camalfalaya xadiidkii laguma camalfalayo marka dee taasi arrintan aynu haynayna maaha ee xadiidka sixadiisa cillo ku timi oo mancihaysa maaha ee waa magacawna waa xaggii camalkii laakiin waa ku magacaabisna taa u ogownbule wasama waa magacaabaya tirmidiyu annaska cilatan cilu ku magacaabay fain yuriid haddii ula jeedo fii camalin cilo wuxuu ku yahay nasku waa camalfalkii xadiidka lagu camalfalla fatnaxla markaa u iilo hadalkaa kaba aqbalo waa caadi laakiin haddii u jeedo naqlintiisa iyo sugnaanshihiisa ayay cilatani ku tahay taas arrinku ma aha almudaribu kii isbaraanbaray ama xadiidkii mudaribka isaguna waa nooc mucalalka kaba mida ama mucalliga kaba mida un weeye waayo waxyaalahan dee imaka idiraabku kaba imanayo waa waxyaalihii ciladu kaba imanayay irsaal iyo rafci irsaal iyo wasli oo kale waqfi iyo rafci oo kale iskhilaaf xadiidka laysuba khilaafay laakiin aan kala raajix lahayn wey marka wuxuu uhi mudaribu lxadiidi xadiidka kiisii isbaraanbaray maa kii weeye qad warada soo arooray aliftu walidlaaqe mukhtalifan xaariya isagoo iskhilaafsan min waaxidin shaksi keliya xaggii kaba soo arooray iyo faasyada wax ka ziyaadsan fii matin marka wayakuunu waxaanu noqonayaana ama dee usoo aroorayba fii matin matni aw amase kolley awdana hamsadeeda wasil lagaba dhigaya cinda alinshaade ee fii sanadin sanad fiigii waana waa maxay in itadaxa hadduu caddaado fiihi isaga dhexdiisa kaa dee iskhilaafka uu kuba yimi tasaawil khulfi khilaafkan la isku khilaafay ama ikhtilaafkan jira simanka uu siman yaho xaggii rutbada iyo darajada ku siman yahay taasuu caddaado markaas buu waxa weeye mudaribkii yahay bal tacriifkiisa waa inoo dhammaaday ama in rajaxa hadduu raajax noqdo bacdulwujuuhi wejiyada ama dee laysugu khilaafay bacdigood barka kale uu ka raajax noqday kala xoog baday insan laysugu khilaafo la kala horreysiin karo dee tii raajaxadayd baa la qaadan tii marjuuxadahaydna waa laga tegi baab shaad bay noqon iyo maxfuud ama baab munkar iyo macruuf bay noqone markaa mudarib laguma magacaabayo lam yakun ma noqonayo mudariban mudarib ma noqonayo walxukmu xukum loo xukumo liraajixi tii raajixa ahayd ee minhaa awjuhda kaba mid ahayd wajaba waa waajibaya mudaribkii wuu sheekhu mithaalun baa inoo dambeeye iyo xukum ahaan ee inoo tacriifiyey marka mudaribkii muxuu wuxuu yihi waa xadiidka ruwaadiisii ama bal raawi keliyaba waynu min raawin buu idhi raawi keliya oo ruwaadiisii kaba mid ahaa xadiidkii uu dee siyaalo kala duwan looga wariyey oo bal matalan raawi baaba xadiidkii kol marfuucnima ayuu ku wariyey kolna mawquufnima ayuu kuba wariyey ama wuxuu ku wariyey kol mursalnimo eeg waa halkan lena ciladii unbuu halkaa calaaqa la leeyahay ama wuxuu ku wariyey mawsuulnimo ama dee si kaleba ayuu taa raawi sugitaankii ama xadfintiisa laba xadfo adigu awjuudu way iskaba badnaan kartaa taas buu kuba wariyey ama raawi wax ka badan laba iyo saddex ama raawi oo xadiidka wadaagsaday ayaa midba si tan kale khilaafsan uu ninka kale kuba warinaya ayuu kuba wariyay horta waa iskhilaaf waa shardiga koobaad welibana shardiga labaad in marka la eego awjuhdani xagga darajada iyo quwada way ku siman tahay oo ma kala raajixna oo bal ninkan haddii labadaasi ood marfuucnimo iyo mawquufnimo loogaba wariyuu raawi keliya yahay laba raawina ay midba si ugaba wariyeen labada raawi waa laba nin oo isku darajo ah xaggii siqanimadii iyo dabdigii oo midkoodka kale aanu ka raajixnayn oonu midkood aanu wadan wax keena riwaayadiisa in la horreysiyo kale riwaayadiisa lagaba horreysiyo marka labadaa xaalo dhacaan iskhilaaf horta la iskhilaafsan yihin oo weliba aan la jamcin karahayn waa mid aan lama jamcin karayo haddii la jamcin karayana dhib ma laho ikhtilaafka la suulinayo markay jamcigaas ay ikhtilaafka aan la jamcin karahayn an jamci suurtogelahayn ay dhacdona iyadana tasaawi xaggii quwadii ay ku siman yihiin labada xaalo markay dhacdo xadiidka waxaa lagu magacaabaya mudarib oo siday noo dambayso anwaacda daciifka weliba adag waxay tilmaamaysaa raawiga xadiidkan inaan la xifdiyin oo kolley sidiisii ma aha lama soo xifdiyin oo xadiidka daciifu noqonaya bal taasba weyn haddii ruwaadu ay intaa tacadudaanna waa saas oo kale laakiin marka laba xaalaa meeshii taala haddii la jamcin karayo mudarib lama odhanayo mukhtalifulxadiis buu noqon ama haddii aan la jamcin karahayn oo iyada laakiin la kala raajax yeeli karayana ta raajaxadaa la qaadan ta kalena waa laga tegayo taa kale ama shaad bay noqon ama munkar bay noqon oo iyada markaasa mudarib laguma magacaabayo tii raajaxadeed ee waa labadaa shardi waa inuu bal markaa aan la jamcin karayn iskhilaafkan aan waxay la kala raajax yeeli karan markaa mudarib buu noqonaya waana intaa inta inoo sheegay oo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacala dee xagga jamcinta ma sheegina mudarib lxadiidi xadiidka kiisii isbaraanbaray baraabka biyaha baddu markay kacaan iyo mawjadu iskaraacayaan isdhaafayaan oo kale isweydaaranayaan taas baa idiraab laba yidhaah waatan oo markan khalal dhacee mudaaharaad iyo waxyaaliyo qas uu jirana idiraab ay kaba cabiraan haddaba dee isagii in awjuudaha kala duwan ee isriixriixaysa iska hor imanaysa ayaa laguma wariyo tan bay mudarib u yidhaaheen mudarib alxadiida xadiidka kiisii isbaraanbaray maa kii weeye ama magacan lahaa weeye mudarib lagu magacaabayay qad warada soo arooray mukhtalifan xaaliya isagoo iskhilaafsan min waaxidin ruux keliya xaggii oo arrintan ba iskhilaafkan iyo ninkanubaa kolba si looga wariyey isaga oo dee maaha isagu waa ruwaadii kala dunayda ninka kaba warisay ayaa midba si ugaba wariyey iyo fa'aziyada mid wax ka badan sida laba raawi iyo wax kasii badanba fii matn matn fiigii oo macnaa iskhilaafkani matni buu gelayaa oo matnigii waa dhacaya oo kolkol baa dee taasi ay dhacaysaa sida bal maalan xadiidkii haweeneydii waahibada ahayd xadiidka asalkiisu waa sugan yahay macnuhu keenayo oo ah dee meherkii inuu yaraado qur-aan lagu guursan karo dee iyo wax macno ah oo kale waxaase wax wada sugan laakiin waa alfaada xadiidka soo arooray ee uu rasuulku haweeneyda uguma guuriyey zawajtukahaa iyo mallaktukahaa iyo alfaado kala duwan oo dee bal markaa aan islahayn baaba dee xadiidkina waa xadiid keliya waaqaco keliya oo kale macanihiisa kaleo dham waa macnahooda saabida lakiin lafdigaasoo kale waa alfaada waa mati buu galayoo waa alfaadii buu gelayaaba bal dee xadiid kaleo sharaxa idinku suganna walow barhkooda aanay dee xadiidkaa iyaga kaba dhigaan matniga markay noqoto marka horuu sii daciif yahayoo misaalku wuxuu ku haboon yahay xadiid haddii aan idiraabkani jirin aan daciif noqdeen lakiin xadiid marka horeba daciif ahaa marka horeba daciif maayo idiraabkiisu wax mid idiraabkan iyo daciifinaya misaalka ku haboonay bal taasna uu jiraa matniga waynu eegi walow dee guud ahaan la yidhaaho marka misaal la sheegayo misaalka lama bushiyo sababtuna waxa weeyaan misaalku had iyo goor waa juz-iyo loola yimaado wax gooy kulli ah ama daabit ah ama qaacida ama kulliba caddaynteed markaa kol haddii caddayntii iyo wixii lagu fahmayo oo suuradii masalada lagu suuraysanayo maqsuudkii waa la gaadhay ama markaa misaalku mudaabiq haba noqdo ama yaanu noqoni amsilada amsiladu dhib ma laha oo waxaaba yidhahan washan laa yuctaradu lmisaalu id kafaa fiihi alfardu walixtimaalu oo macnaa shanigu waxa weeye axtila maraaqi socod in misaalka lama bushiyo sababtuna waxa weye bal imanka misaalka inoo soo socdee matniga oo kale xadiis baa tirmidi iyo ibnu maaja baa kala wariyey haweeney keliya oo faadimo bintu qays la yidhahdo saxaabiyada laga warinayay weliba laftiguna waxay tii rasuulkaa la weydiiyey ama anaa weydiiyey marka mid wuxuu ahaa ina fi lmaali la xaqan siwa zakaat midna muxuu ahaa laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat mid xaqi uu sugaya midna anfeaya de markaa horta waxa leeyaba sheekh meesha ku jira oo shariik sheekhiisa abu xamse la yidhah waaba daciif oo marka horeba waa daciife haddaan taa iska dayno suuradii waan helaynaa indiraabku kuwa imanayay waa laba macnoo isdaafacaya xaq baa jira iyo xaqaasi ma jiro waana xadiid keliya oo siisii lagu wariyey markaa kol haddaan suuradii ay noo caddaatay si idiraabku kuma imanayay inagu misaalkan ima mudaabiqa mise maaha waa masale kale oo washanu laa yuctaradu lmisaali id kafaa fiihi lfardu walixtimaalu haddaba fii matnin matnigii ayuu geli aw fii sanadi ama sanadkii oo aad buu u badan yahay sanadkuna laakiin waa maxay goormuu idiraabkaasi imanaya iskhilaafkaasi ama dee uu mudarib noqo iskhilaafkii uu inoo sheegay goormuu idiraab noqonaya in itadaxa hadduu caddaado oo fiihi isaga figiisa ama mati hagala ama sanade tasaawi khulfi khilaafkan la iskuba khilaafay simanka uu xaggii darajada iyo quwada kuba siman yahay taasi weeye waa labadaa shardi eega un waxa weeye waa alikhtilaaf maca cadami imkaani ljamci ama maca cadami imkaani ljamci iyo tasaawi iyo markaa dee inu de xaggii quwada inay kuba sinaa tasaawi fi lquwa labadaa shardi haddii layla idiraabkii waa jiraan ama in rajax hadduu raajix noqdo bacdulwujuuhi wujuuda bacdigood lam yakun ma ahaanaya mudariban mudarib ma noqonayo oo kii raajixa baa la qaadanayaayo walxukmu xukm liraajixi kii raajixa wejkii raajixa loo xukumay minha awjuuda kaba mid ah ayaa wajaba waajibaya dheh marka misaal buu inoo dhigtay oo muxuu ihi kalkhadi lisutrati jamu lkhulfi wadalika ka xadiisi lkhadi buu dheh waa khadka ama xariijinta xadiidkiisii lisutrati sutrada usugnaaday oo xadiidku waxaa dee ruuxu marka uu doonayay inuu tukado wejigiisa hortiisa waxa yeelo haddii bal waa shay ha taago weeye hadduu waayo wuxuu taago weeyaan oo ama uu gudbo uu waayo khad saa ha u soo jeexo khadku ama siay barhkood yidhaahaan sida bishoo kale wax saa usoo yar godan oo xaggaa madaxaad ka soo jeexatay halkaa kugu toosan oo kale si mixraab oo kale aad usoo samayso haba noqdo ama khad duuloo saasa uuna haba noqdee bal labadaba way yidhaaheen saa ha u jeexdo xadiidkaaba weye haddaba muxuu yihi xadiidkani jamulkhulfi khilaafkiisu mid uu badan yahay weeye macnaha khilaafku waa maxay waa ninkeeda sheekh ismaaciil ibnu umaya la yidhaaho oy dee kaba wariyeen xadiidkan malaha qolooyinkii kala dunaaye kaba wariyey ayaa isaga layskuba khilaafay khaasatan sheekhiisa waana xagga hoosu idinka dhigtay awjuhdaasi laakiin kol waxay noqonaysaa un waa ninkan sheekhiisa magaciisa kunyadiisa ma aabihii buu ka wariyey ma awowgii buu ka wariyey ma abu hurayru toosugaba wariyey intaasun weeye waa arrinku waa intaas laakiin awjuhda waa arki doontaan khilaafka layskuma khilaafay waa fara badan yahay saa daraaddeed bay xadiidka rag kala duwan idiraab kuba xukmiyeen walow barhkood sadee xaafid ibn xajarba buluuq oo kale uu idhaha ninkii yidhi waa mudaribkaasi maaha muu waafiqintaas uu isagu leeyahay idiraabkani waa suuri karaayo arrinku waa nin keliya magac iyo wax laysku khilaafsanyo waa umuuro la suurin karo gees kalena riwaayaadkani waa la kala horreysiin karaa kuwa inoo soo baxay ilaa dhowr dariiq weeye inta rujxaan usoo baxdana waa wax la jamcin karo oo wuxuba waa magac iyo kunyo iyo waxyaalo isagu bal marka dee rag ka horreeyena way jiraan oo xadiidka ama tasxiixiyey ama taxsiiniyey oo xadiidka xoogeeyo idiraabkana kaba jawaabay xafidna adigu halkaa uu yidhaa kolley bal markaa hadalkiisii buluq buu ahaa taasi ee bal khilaafku waa badan yahay weeyaan waa si laguma wariyey wey intaas waan kagaba baxnay marka muxuu yihi kalkhadi waa ka xadiid اlkhadi khadka xadiidkiisii oo listutrati usugnaaday jamb khulfi manaa jamb manaa kasiir اkhtilaaf iskhilaafkiisa raawigiisa layskuma khilaafay waa badan yahay laakiin muxuu xukmigii noogu dambaysay walidiraabu idiraabku muujibun wuxuu waajibinayaa lidacfi daciifnimo oo xadiidkan dee midba si ku warinaya waa xadiis aan la xifdiin waa xadiis aan la dabdin marka taasi muxuu keenayaa daciifnimuu keenayaa oo taasaa keenaysa xadiidkaa in lagaba tago walidiraabu muujibun dacfi wallah subxana wa tacala aclam